kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad toddobaad kasta habeenka arbacada ah ka dhagaysataan laanta af soomaaliga ee v o a tanii intii uu soo ifbaxay amarka ah gurigaaga joog ee lagu soo rogay dalkan maraykanka iyo qaar kale oo ka mid a dalalka caalamka ayaa waxaa soo ifbaxayay hadallo lagu weerarayo dumarka soomaaliyeed kuwaas oo ay qaar ka mid a ragga soomaalida ku daabacayeen baraha bulshada hadalladaas oo ay ka mid ahaayeen dumarow ragga guriga ku soo xarooday u naxariista sharciga caalamiga ah ee maxaabiista waxa uu dhigayaa in maxbuuska loola dhaqmo si bini'aadminimo leh amarka ah gurigaaga joog raggiina ciro ayuu ka soo saaray dumarkiina qurux iyo kuwo kaloo badan hadalladan ayay dumarkii iyo raggii maqlay siyaabo kala duwan u fasireen ugana jawaabeen barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan haddaba ku eegaynaa waxaa ka jira in amarka ah gurigaaga joog ay raggiina ku ciraysteen dumarkiina ku qurux bateen iyo sidoo kale haddii ay arrintaasi tahay mid jirta waxa ay sababtu tahay cabdulqaadir maxamed mursal oo ah saxafi rugcadda ah ayaan weydiiyey bal sida u arko eedeymaha maalmahan shabakadaha bulshada loogu jeedinayo dumarka ee ah in aabbayaashii qoyska ay ciro ka soo saareen arrintaasi horta waa dhab in guri ku jirka amaba guri jooga ay ragga iyo dumarku isku midka ahayn markii la eego muddadii haatan ee lagu jiray guryaha sida loo kala muuqaal duwanaaday casho raggu waxaad moodaa ama moodaysay inay ula sinayd xabsi walow joogistu ay ahayd mid looga dan lahaa caafimaadkaaga iyo naftaadaba haweenkuna waxaad ka dareemaysay deganaan iyo qurux markaas waxaa si fiican igu sii muuqatay amaba ii soo baxday sida islaamku uu qabo in raggu ay soo shaqeeyaan inay ku wanaagsan tahay dumarkuna ay ilmo korinta tarbiyadooda iyo xaalaadka guriga oo isaguba u baahan kawarhayn iyo korjoogto daa'imna looga baahan yahay waxaan u malaynayaa haddaba in markii alleh uu aafada naga qaado amaba nala ka debciyo xayiraada ee gurijooga ah in rag badan caashooy lala garan weyn doono sida ay noqdeen darteed ama sida ay u rifrifmeen oo aad moodaysid inay soo mareen dhul lama degaana haweenkuna la oran doono war xaggeed ka timid xaggeed ku maqnayd ma caradii baad jirtay ma caragadiis baad aaday ma dalkii baad ku maqnayd waana quruxda ay la soo bixi doonaan insha allahu tacaala iyo labeynta dhabankoodu saaran waxaan la xiriiray qaar ka mid a aabbayaal degan dalkan maraykanka si ay ra'yigooda uga dhiibtaan aragtida ku saabsan in aabbayaasha uu ciriiri ku haysto guryaha xilligan lagu jiro bandowga ah guriga joog walow ay qaar badan ka gaabsadeen inay ka hadlaan haddana shakhsiyaadka iga oggolaaday waxaa ka mid ah aabbahan magaciisa ku bilaabaya magacaygu waa cabdixakiim cabdulaahi waxaan ku noolaa gobolka nebraska anigu waxaan ka mid ahay dadka bannaanka ka shaqeeya bilooyinkii ugu dambeeyey ama sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii ilaa hadda waxaan ku faraxsanahay la joogitaanka qoyskeyga maalmihii lasoo dhaafay inkastoo awalba anigu markaan weerhawsada ama waxyaabaha kale aan ka shaqeyn jiray aanun ahayn dadka bannaanka kusoo daha haddana cariirigu waan dareemayaa qofka bini aadanka wuxuu u baahan yahay inuu soo magaalada soo maro macnaha shaah ama wakti lasoo qaato asxaabtiisa qaraabada marka cariiriga guud ahaan waxaan la dareemayaa dadka bulshada laakiin markii loo soo noqdo ka qoys ahaan cariiriga ilmaha iyo qoyska iyagu hayaan uma arko wax culus ah maxaa yeelay wakti yar ayaan insha allah inaan la joogi doono ayaan kasoo qaadayaa marka waxaan u baahana inaan ogaado halka ay qur-aanka akhrinteeda ka marayaan iskuulaadka meeshay ka marayaan inkastoo iskuul aysan jirin qaarkood macnaha online ay ku qaadanayaan waqti ayaan u helay ayaan ku ogaan kara xaaladooda ma ay marayso waxbarasho dugsi iyo iskuulba sidoo kale waxaan isu soo xiisnay intii aan ka maqnaa marka xiise ayaan u soo haynaa ilaa hadda weli wax cariiriya ma dareemin aabbo kale oo maalmahan jooga guriga waa aabe magaciisa kusoo koobay guuleed waxaan isna weydiiyey waxa uu kaga jawaabayo eedeymaha ragga qaar ee sheegaya in dumarka ay ragga ku hayaan ciriiri la mid ah midka koroonaha waxaana uu kaga jawaabay magacayga waxaa la yihahdaa guuleed waxaan u shaqeeyaa airlineta airlineta dadka u shaqeynaya waa taqaanaa safarka iyo travelska ayaa aada u badnaa marka wakti badan lamaan qaadan jirin faamilka xaaska ciyaalka caruurta iminka de waa lagu qasban yahay waxa dhacay waad ujeedaa laakiin haddii aan ka hadlo anigu aydiyadayda iyo sidaan u arko anigu waxaan u arkaa inay tahay runtii arrin aada wanaagsan in uu aabbuhu caruurtiisa iyo reerkiisa barto caruurtii baan isbaranay waagii hore weekendkaanu isarki jirnay weekdayga waanu isarki jirnay ofcourse iskuol bay ku maqnaan jireen waktiga saradhayda iyo sandaydana waxay aadi jireen macaamada qur-aan marka waktiga la arki jira caruurtu wakti kooban ayuu ahaa iminka waxaad baranaysaa ilmaha siduu u fekero waxaad baranaysaa waxyaalaha uu jecelyahay inuu ka sheekeeyo waxaad baranaysaa xaaskaaga waxa iyada laftigeeda qabto inay wakti geliso haddii waxaan laga baxo marka aniga wax dhiba uma arko bersonali haddaad weydiisay kuukinkii baan bartay anigu bersonali caruurtii baan cuntadii u sameeyaa iyadii laftigeedii baan sometimes na siiyey oon cuntadeedii ugu geeya miiska siday iyadu iigu samayn jirtay markii xaalku caadiga ahaa faadumo isaaq oo loo yaqaano faadumo arlaadi waa hooyo degan magaalada colombos ee gobolka ohyo waxay qirsan tahay inay dhici karto in ragga qaar ay ciro ka soo saartay xaaladda ah guriga joog ee hadda lagu jiro laakiin waxay leedahay sababtu maaha sida ay dadka qaar ku sheegayaan waxaa ragga cirada ka soo saaray dumarkana ugu qurux badnaadeen bandowga koroonaha dartiisa loo saaray adduunweynaha waxaa weeyaan annaga gaar ahaan dadka ku nool qurbaha ragga soomaaliyeed intooda badan reerka kama warhayaan ilmihiisii dugsigiisii ilmaha dugsigooda iyo maxaan ku idhahda iskuulkooda iyo waxay qabtaan isay ku noolyihiin kama warhayo xilliguu shaqaynaya waaba daw xilliga kale meeluhu fadhi ku dari la fadhiyaa oo maxaan ku yidhahdaa yacni starba kasii meelahabu dhex fadhiya wuxuu ka ogyahay reerka mala laakiin hadda meelihii oo dhan shadan baa laga dhigay danta waxay bidaysaa inuu gurigiisa fadhiyo marka maadaama gurigu uu fadhinayana waxaa qasab noqonaysa inuu gabadhi caawiyo caruurtii ka warhayo shaqo uusan hore u qabin jirin inuu qabto marka ragga saasaa cero kasoo saartay dumarkana ugu qurux badnaadeen waayo xooggii iyo kaalmadii banaanka lagala jiray yacni ninka aabbaha ah ee reer kale ilmaha leh wuu ka daahay buu hadda gurigii dib ugu soo noqday marka saas darteeda ayay dumarka u qurux badnaadeen raggana u cirooween oo cero uga soo baxday ilaa wuxuusan u baran oo hore uusan maxaan ku yidhahdaa u qaban jirin weeyaan marka waxaan leeyahay aabayaasha soomaaliyeed gurigiina hadiyo jeer dib u fiiriya waana saacida gabadha idiin joogta guriga ubadkaaga hooyadooda cabdulqaadir maxamed mursal ayaan mar kale weydiiyey sida u arko in dumarka soomaalida ah eedo loogu jeediyo baraha bulshada kuwaasoo ah inay ku xadgudbayaan raggii qabay xilligan guryaha la joogo waa runtaa in maalmahan dambe oo dhan ee iska jirto baraha bulshada in eedo loo soo jeediyo haweenkii inay ku xadgudbayaan raggii inay maaragtay raggii guriga ay joogi laayihiin oo haweenkii laga joogi laayahay anigu ma qabo in caasho eeddaas dumarka la saaro ma qabo waana khalad sheekadaas waxaana aan odran karaa waxa wada waa rag warwareegii laga reebay oo haweenkiina ay fursad u heleen inay isbaraan caruurta iyo aabbahood ama caruurta iyo aabbayaashood oo laga yaabee in bilooyin aysan is arkin welibana qaarkood laga yaabo inay guryaha la joogaan macnaha oo ay u soo hidaan xaafadda hooyooyinka iyo caruurtu iyagu waa is yaqaanaan oo maalin walbaba waa wada joogaan waa wada socdaan dugsiy wada aadayaan iskuul baa macallin ugu yaraya aadayaan xaafaddii bay wada joogaan qaladii bay samaynaysaa hooyadu iyo caruurteeda waa is yaqaanaan hooyaduna ma dhibsanayso inay caruurtu buuqaan iyo guriga inay ku boodboodaan inay waxay doonaan ay sameeyaan hooyadu arrintaasi ma dhibsanayso bal waxaaba laga yaabaa inay ku istiraacisaba laakiin odayga oo laga yaabo inuu habeenkii uun soo xaluusho amaba uu soo hoydo markii ay caruurtu seexdaan wuxuu kala kulmayaa run ahaantii caashoy ciqaab iyo madax wareer iyo dhib buu kala kulmayaa umana adkaysan karo sida ay hooyadu u adkaysato waana xaqiiqatan markaanu ka hadlayno meelahaas meelaha ay ka dhashaan isku dhacyada waana masa badna waxaan u malaynaya inaysan tiro badnayn hadda laftigeeda waxaan umalanaya dadka guryaha wada jooga oo abayaasha iyo hooyooyinka inay quraac ayana wada cuni jirin wada cunaan si guuda u wada qadeeyaan waxyaaba badan ee ka heli karana ay wada samaystaan inay sheekooyin badan iyo qof walbaba aragtidiisa iyo in las barto si fiican ayaa laga helaa marka waxaan oran lahaa caashoy ha laga daayo dumarka qiimaha badan ee samirka badan eedaha iyo brobagandaha aan jirin laakiin waxaan u malaynaya aniga in iska tahay uun kaftan iyo sheeko oo badanaa baraha bulshada markii lagu qoraayo ay tahay ragow ragow dumar iska dhici iyo dumarow rag iska dhici wax saas oo kale ah faaduma arlaadi waxay la qabtaa mursal aragtida ah in waxaa ragga qaarkii dhibaya ay tahay xaaladda cusub ee nololeed ee ay galeen ee aanay ahayn xaasaskooda dumarka iyagaaba dhibana ahba iriirii ciday ku hayaanna ma jirto dee isagiibaa maxaanku dhaha mas-uuliyaddii la saaray garan waaye marka hadda culeys bay la tahay qofka markuusan waxa garanaynin culeys bay la noqotaa laakiin hadduu garanayo si saha mataqaana dee waxaad mar walba sameyn jirtay rootiinku ahaa ay uu yahay mar walba way kuu sahlanaanaysaa ma garata dumarka shida maaha waa jannadii adduunka ilaahay ha wada xifdiya meel walba dumarka soomaaliyeed joogaan raggan allah soo hadeeye
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aanu ku eegaynay waxaa ka jira in amarka ah gurigaaga joog ay raggiina ku ciraysteen dumarkiina ku qurux bateen iyo sidoo kale haddii arrintaasi ay tahay mid jirta wax ay sababtu tahay intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo